الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ka soo baxnay qeybtii muqadamada iyo hordhaca ahayd hadda waxaa halkan sheekhu inooga bilaabayaa sulbigii iyo muhiimaddii markaas oo kitaabkan uu ka lahaayo caddaynta axkaamtii markaa marka waxaanuu ugu soo horraysiinayaa kitaabu tahaara ama sidii fuqahada markay ka hadlayaan axkaamta tartiibtii ay markaa u kala tartiibiyeen ayuu markaa sheekhuna ku soconayaa oo inay horraysiyaan qeybta cibaadaadka cibaadaadkana ay ugu soo horraysiyaan salaadda ay ku xigsiiyaan sakada ay ku xigsiiyaan soomka ay ku xigsiiyaan xajka waana sida markaa riwaayaadka ku sugnay qaar ka mida xadiidka arkaanulislaamka tilmaamayey salaaddii markaa waxay ka horraysiiyeen tahaaradii waayo tahaaradu waa furaha markaa salaadda miftaaxu salaa tahuur nebigu sala allah alay sl wuxu uhi furaha salaaddu waa tahaaro qaadashada ama qofna markaa lama aqbalayo salaaddiisii ilaa uu dee ka weysaysanayuu ka tahaaro qaadanayo sidaa daraaddeed bay tahaarada u soo horraysiiyaan tahaaradana markaa dee waxay lagu tahaaro qaadanaya ugu mudnaay oo biyaha iyo waxyaalihii la xidhiidhayey ayay markaa ugu soo horraysiiyaan waxay ku xigsiiyaan markaa mucaamalaadka ama shahwatulbadni waxa la yidhaahdo oo ah wixii iibka iyo wixii la xidhiidhay mucaamalaadka dadka dhex mara waxay kusii xigsiiyaan shahwatulfarji wixii la xidhiidhayo guurka iyo wixii la midka ahaaya waxay ugu dambaysiyaan qaybta ay qadabiga ku magacaabeene jinaayaadka iyo waxyeelooyinka wixii la xidhiidhiyo xuduuddii ayay ugu dambaysiiyaan dhaxalkana inta badan halkaa bartamaha ayay iyadana dhigaano insha allahu tacaala xigmadda ay halkaa bartamaha u dhigeenna markaynu gaadhno insha allahu tacaala ayaynu tilmaami doonnaa markaa sidaa qaybaha uu markaa ay fuqahadu ka hadlaan iyo si ay u kala tartiibiyeen ayuu markaa u kala tartiibinayaa oo u soo kala horraysiinayaa tahaarada marka ay ka hadlayaan fuqahaduna waxay yidhaahdaan wax waa maqaasideeda waa maqaasidu tahaara waxna waa waxyaalihii wasaa'isha ahaayee lagu gaadhayey waxna waa wasaa'ilulwasaa'il bay yidhahdaan wasaa'ishaasaa lagu sii gaadhaa afar shay waa maqaasida tahaarada bay yidhahdeen weysada iyo maydhashada iyo gebagabaysiga iyo nijaasada iska tiridheeda afartaa waxaa loo yaqaanaa maqaasidu tahaara waa alwuduu waalguslu waatayamumu wa isaalatu najaasa afar shayna wasaa'ishii afartaa maqaasidaa lagu gaadhayey ayay ayagana ku sheegaan afartaana waxay yidhaahdaan almaa'u waaturaabu waadaabiqu wa xajarulistinjaa waxa weeye biyaha iyo camuudda ama carradaha lagu gebagabaysanayo daabiqa iyo alatu dabqi waxaa wax lagu megdinayo iyo xajarulistinjaa dhagixii lagu istijoonayey afartaana waxaa lagu gaadhayaa maqaasidda laba shay ayaga waxay yidhahdaan waa wasaa'ilulwasaa'ilo wasaa'ishaasaa iyagana lagu sii gaadhaa oo masalan waxaynu arkaynay dee qaasimigii oo kale isla markuu biyaha ka hadlayba weel buu ku xogsiiyey le'annahu biyihii weel bay u baahan yihiin saa daraaddeed bay markaa awaanida iyo weelalkana halka ay ugaga hadlaan haddii biyihii qofka ay markaa waxyaalo kale kaga qaldamaanna ijtihaad bay soo geliyaan halkaa iyo sidii loo hubin lahaa ee loo kala saari lahaa biyaha iyo waxay isku qaldameen ama nijaasaada waxay ku qaldameen ama wax daahira ha ahaadaane taana waxay yidhahdaan labadaana wasaa'ilulwasaa'il bay yidhahdaano alawaani walijtihaad sidaa markaa aqsaamtaasi ay leedahay ayaannu markaa uga hadli doonaa tahaaradii ayuu markaa inoogu soo horraysiiyey markaa wuxuu udhi kitaabu tahaarati tahaarada kitaabkeedii weeye kitaabna markan ay fuqahadu ay tilmaamayaan waxa weeye un waa magac ay u yeeleen jumlo iyo koox iyo waxoogay markaa axkaam iyo cilmi ah oo inta badan ay soo hoos galaan abwaab iyo fusuul iyo masaa'il iyo furuuc iyo khaatimaad iyo tatimaadiyo ayaa soo hoos gala saas daraaddeed baa markaa kitaabku uu caam u yahay baab baa markaa baab ruudo oo kalea lasii odhanaya haddana faslu niyo oo kalea lasii odhanaya haddana farac baa lasii odhanayaa sidaas ayay u kala hooseeyaan tahaaradana asalkeeda waxay yidhaahdaan waa nadaafa tahaaradu waa nadaafad iyo inuu qofku ka wakado u ka dhex baxo waxa adnaasiga wasakhda ah ama haata mid xisiga oo muuqanaysa sida nijaasooyinka oo kale ama mid macnawiya ha noqoto sida ceebihii oo kale sharci ahaanna tahaaro waxay yidhaahdaan waa mancigii iyo diidmadii ka dhalatay xadadka ama jinaabada oo la kor yeelo ama suusha eeg marka aad weyse beesho ama nijaasa ay kugu timaaddo manci iyo diidma ayaa ku fulaysa laguu diidan yahay dee salaaddii iyo cibaadadii tahaara markaa waxay noqonaysaa mancigaa iyo markaa diida maanica kuu diidaya markaa cibaadadii kaa suulidiisa uu kaa suulaya ee wixii suulinaya aada la timi ayaa la yidhaahdaa tahaaradii ee ka ratibay manciga ka ratibay xadadka ama khabaska ficilka arrintaa loo dejiyana waa la yidhaahdaa mararka qaarkoodna waxayna rabcu xadain ow wisaalatu najisin ow fii maa macnaahuma wa calaa suuratihima waa xadad layska kor yeelo waa weyselaantii ama jinaabadii ama nijaaso layska tiro oo layska suuliyo ama wixii labadaa la macnaahee suuradooda lasida gebagabaysigii iyo maydhashadii sunna ahayd iyo weysada cusboonaysiinteedii oo kale iyo dahaaradu laba ayay u qaybsantaa mid waxay yidhahdeen cayniya waa dahaarada shaygaa keenaya meeshii uu ku dhacay aan ka gudbin masalan iminka hadday nijaasa meel ku dhacdo dahaarada lagaaga baahan yahay kama gudbayso halka ay nijaasadu ku dhacday marka cayniyaa la yidhahda dahaaradaa lagaaga baahan yahay midna xukmiyaa la yidhaahdaayo maxalka ay waxaasi ka yimi bay ka gudubtaa masalan iminka kaadi oo kale ayaa kaa imanaysa dahaaradaadii way jabtay halkii marka kaadidaasuna ay ka timi way ka gudbaysaayo dahaaradii intaasuna halkii baad maydhaysaa weysana way ku waajibaysaa biyihii taranka ayaa kaa yimi halkiina waad maydhi jidhkii oo dhanna waad wada maydhaysaa meeshii waxaan waajibinaya uu ka soo baxay ayay ka gudbaysaa marka cayniya iyo xugmiya ayaa markaana loo qaybiyaa wuxa ugu soo horraysiyey markaa sheekhu biyihii oo dee wixii lagu dahaaro qaadanaya wasiilada markaa u noqonayey dahaarada ayuu halkan noo galo wuxuu yidhi wainnamaa yasixu tadhiirun bimaa udliqa laa mustacmalin walaa bima bitaahirin mukhaalidin tagayara tagayuran idlaaqa lismi khayara fii dacmihi aw rawxihi aw riixihi aw lownihi wa yumkin istiqnaa'uhu wa bisawnihi wastadnicu tagyiiran bicuudi sulbin aw waraqin aw tuxlubin aw turbin wuxuu uhi wainnamaa yasixu waxa ansaxaya waxa un ansaxaya tadhiirun ku daahirin iyo ku dahaaro qaadasho bimaa bimaa'in biyo ayuu ka wadaa bimaa wuxuu leeyahay oo uu hamsadii markaa u jaray waa daruuratu shicr bimaa'in biyo oo keliya ayuunbay ansaxaysaa markaa in lagu dahaaro qaato oo markaa xadadna lagu kor yeelaa khabaskii nijaasada lagu suuliyo biyahaasoo udliqa la idlaaqay oo la sii daayo biyo un la yidhi laa mustacmalin kuwa la isticmaalay maya walaa bimaa walaa bimaayin biyana maya bitaahirin shay daahira mukhaalidin oo dheehay oo dhex galay tagayara isku beddelay tagayuran isbeddella isbeddelay isbeddelkaasoo khayara dooriyey idlaaqa lismi magacii in lagu idlaaqoo biyo laydhaah la sii daayana ka dooriyey fii tacmihi dhadhankiisa ka dooriyey ow riixii urta ka dooriyey ow lownihi midaba ka dooriyey walxaal yumkinu ay suurtagal tahay istiqnaa'u biyuhu inay ka kaafdoomaanoo ay ka maarmaan bisawnihi ilaalin laga ilaaliyo ay kaga kaafdoomayaan wastadni waxaad soo reebtaa takhyiiran isbeddel bicuudin sulbi qori markaa ama cuud angege yacni adag ay isku beddeleen ow waraqin ama caleen ow tuxlubin ama xayaabo ow turbin ama camuud sheekhu halkan waxa uu inoogu sheegayaa dhowr masalo waa masalada koowaade wuxuu leeyahay waxa ansaxayowun in lagu tahaaro qaato biyaha mudlaqa ah biyaha mudlaqaahee biyo uun la yidhi ee aan wax kale lagu qaydin wax kale aan lagu dabrin ee aan la raacin ee biyo uun la yidhi waa maa yaqow calayhi ismu maayin bilaa qaydi maa la yidhi waa waxaa biyo uun la odhanaya magaca biyanimo ay ku dhacaysa iyadoon waxba la raacin haddii la doono ha la raaciyo wax sida waaqica ah iyo jiritaanka waafaqsan ama qayd iyo wax markaa lagu qayday oo lagu dabrayoo laakiin aan laasim ahayna ka fakaraya maxaa markaa alaasaab maaulbiiri oo kale maausalji maaulbardi waxay biyahaasi biyihii ceelka yihiin intay ceelka ku jiraan ama salaj iyo baraduwa intay xaaladdaa ku sugan yihiin xaaladdaa haddayse ka baxaan biyo caadiya ayay noqonayaano biyo ceelka maahe biyo unbay noqonayaanoo waxaa lagu qaydee maaulbiir iyo maasalaj laydiyo waa wax ka hadhaya waxaase markaa ku baxaya biyihii markaa wax kale lagu qayday wax kale loo idaafiyey sida maaulwardi oo kale la yidhi ama yacnii sifo lagu qaydayee maain daafiqin oo kale la yidhi biyihii bood iyo biyihii taranka oo kale amba laam cahdiya-a markaa la geliyey yidhi nacam idaa ra'at ilmaa markay biyihii aragto biyahaasina waxay ahaayeen biyihii madina kuwa sidaa markaa loo qayday ee ama idaafo lagu qayday ama sifo lagu qayday ama laamulcahdigaa lagu qayday waa meesha laga saarayaayo biyo uun lama odhanne biyahoodii wax kale ayaa la raaciyo lagu dabray markaa waxaa ansaxaya uun in lagu tahaaro qaato oo lagu weysaysto oo lagu maydho oo nijaaso iyo khabad la yskaga daahiriyo biyo oo mar haddaynu hortu biyanimadii waxyaalihii maayacaadka ahaayee kale ayaa ka baxaya caanihii iyo nabiidkii iyo dee wixii saliidihii wixii kaloo dhammi ma daahirinayaano markaa halkii biyaha geli maayaan biyuhuna waa inay mudlaq yihiin oo biyo uun la yidhi oo la sii daayo magaca biyanimo ku dhacaya iyadoon waxba la raacinin ama wax markaa aan ka hadhaynin la raaciyey ama wax ka hadhaya la raaciyey kuwaas ayuunbaa markaa wax daahirinayee biyihii kale markaa ayagu wax kale lagu xulay in waxma daahirinayaan intaasi waa induu baydka hore inagu sheegu uhi wa innamaa yasixu tadhiirun bimaa uliqa bimaa'in uطliqa inay markaa biyahaasi dee saa wuxu daahirinayaanna waxayna tusinayaa dee aayaadkii qur-aanka ee wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuuran biyo daahiro wax daahirinayaan ka soo dejinin wa yunazilu calaykum min asamaa'i maa'an liyutahirakum bi waxa ilaahay uu samada ka soo deji biyo si uu idinku daahiriyo ilaahay ayaa markaa saa inoogu manno sheegtay biyaha inuu ina siiyey haddii ay dee waxyaalaha kalena wax daahirinayaanee maayacaadka ahi dee ilaahay inoogu manno sheegteen xadadkii iyo markaa arrinkaa waysela'aantii iyo jinaabadiiyo inay biyihii markaa daahirinayaan dee waxaa u deliila aayadda qur-aanka falam tajiduu ma'an fatayamamu haddii aad biyo weydaan ilaahay wuhi gebagabaysa xagga nijaasadiina waxaa u deliila xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee nebigu sala allahu calayh wasalam ninkii reer baadiyaha masaajidka ku kaajay uhi subuu calayhi danuman min maa waxa kaadidiisa markaa ku shubtaan waadaan biyaahun markaa ku shuba ayuu yidhi taasi waa inta baydka hore tilmaamayo laa mustacmalin biyihii ayaga la isticmaalay ma daahirinayaan oo markaa nijaasana laguma maydhi karo tahaaro weyse iyo maydhasho oo kalena looma isticmaali karo waa biyaha loo isticmaalay ee loo adeegsaday xadad koryeelkii ama nijaaso suulinteed waxa weeye adigoo jiraabaysan ayaad maydhatay oo tashti ama sinxi ayaad ku maydhatay ama meelahan dee imminka maalaan xamaamyadeennu leeyihiin ee berkadaha ayaad ku maydhatay halkii ay ka baxayeenna waad gufaysay biyihii baa markaa halkii ku ururay aad ku maydhatay ama biyihii aad ku weysaysay baa halkii ku ururay biyaha markaa halkaa ku ururay ee aad ama ku weyse qaadatay ama aad markaa ku maydhatay mustacmal maa laydhaha waa biyo loo adeegsaday xadad koryeelkii ama nijaaso suulinteed markaa iyaguna ma daahirinayaanoo xadadda markaa koryeeli maayaan nijaasana markaa kuma daahirin kartid waxay leeyihiin markaa hadalka sheekhu si u dhacayo mudlaq ma aha oo udliqadaasaanay markaa maa-un mustacmal baa la odhanayaayo mudlaqnimadii bay ka baxayaan waa sida imaamu nawowi uu meelo badan ku xoojiyey iyo maya ee yacni mudlaq waa yihiin sida markaa uu xoojinayo imaamu raaficiye wuxuu isagu leeyahay maye sharcigunbaa inoo diidayoo waa arrin markaa laynagu addoonsaday qaar waxay leeyihiin maya mancigii hore sow laguma diidanayn inaad cibaadayso markaad jinaabada lahayd markaad weysada lahayd sow manci kuma saarnayn cibaadada kuu diidanaa dee wixii allaa kuu diidanaabaa halkan imika adigii markuu kaa baxay biyahanuu markaa dhex fadhiyaa markaa mar labaad markaa kuma isticmaali kartid ayay leeyihiin oo maanici baa halkan iminka yimi marka hore adiga ku saarnaa sidaasay markaa udeen la mustacmalin laakiin xagga dambe ayuu markaa inoogu keeni doonaa beydka u dambeeya oo markaa aynu kaga hadli doonaa markaa mustacmalka iyo waxaa loo deliishaday iyo beydka dambe ayaynu markaa kaga hadli doonaa taasina markaa waa laa mustacmalin waxa kaloo iyadana uu yidhi ma ansaxayo in lagu dahaaro qaataa biyo isku beddelay shay daahir ah oo mukhaalid ahoo dheehay isbeddelkoodaasina isbeddel fara badan uu yahay isbeddelkaasoo ka manciyey in biyihii lagu idlaaqo magacii biyo in la yidhaahdo ayay ka tegeen oo masalan dee waxbaa markaa weelinta lagu maydhay ayaa waxaa leeyahay waa biyo xal ah baa la leeyahay ama waxaa la leeyahay waa badhax baa la leeyahay oo inta markaa caaniyo wax lagu daray ayaa waxaa la leeyahay waa badhax waxbaa markaa shay daahira oo markaa mukhaalida ayaa dhex galay welibana wuu ku farabatay magacii biyo mudlaqa in la yidhaahdo biyo la yidhaahdo waa ay ka tegeenoo markaa ama waa xalkaasaa la leeyahay ama waa qooshkaasaa la leeyahay waxaa magacyadaa kale ayay markaa yeesheen yacnii iyadoo isbeddelkaa ay ka beddeleenna uu yahay xagga dhadhanka ama xagga urta ama xagga midabka waataynu soo marnay kaasirigeenu soo marnay ama xisi ahadoo isbeddelkaasi ha muuqanayo ama taqdiiri ha ahaadoo mid lagu qadarayo ha ahaadoo biyaha wax sifooyinka ka waafaqsanay hadday ku dhacaan sida biyo la isticmaalay iyo biyo markaa geel ka soo baxay oo aanay doorinin waxaa lagu qadarayaa shay kale oo mukhaalifa oo meeldhexaada sida markaa midabka casiirka iyo dhadhanka rumaanka iyo riixa laadingiya baa lagu qadaraya hadday dooriyaan isna wuu dooriye baa la odhanayaa kan waxaa halkaana markaa ku baxaya wixii dee aan isma beddelin waxaan daahirkii ahaa dhexgale isma beddelin ama waa isbeddelay laakiin dhadhankii iyo urtii kamay bedelin dhadhankii iyo urtii iyo midabkii ee laakiin ama waa kulayl yani kulayl baa ku yimi ama qabow baa ku yimi ama shaygan markaa dooriye baan mukhaalid ahayne masalan waa shay mujaawirahoo markaa la ologayoo la jaaray waxaanay markaa kala saaraanoo laba shay ayay kala saaraanoo mukhaalidku waxa weeye waa shayga biyaha ku milmaya waxaana yidhaahdaan maa laa yatabayasu fii ra'yilcayni waa wixii aan aragtida isha aanay kala soocmaynin iminka haddaad biyeeyo caana isku qaso ama biyeeyo nuurad haddaad isku qaso ku kala muuqan maayaan oo wax isla cadunbay wada noqonayaan mukhaalid waxaa la yidhaha waxaa ku milmaya ee aan laga sooci karaynin yacni aan isha aragteeda ku muuqanaynin ama maa laa yumkinu faslu waxaan la kala saari karaynin iminka haddaad biyo caana isku qooshto ama biyo nuula isku qooshto mar dambe kala saari kari maysid marka mukhaalid waxay dhahaan maa laa yumkinu faslu waxaan laga sooci karaynin ama maa laa yatabayasu fii ra'yil cayn isha aragtideeda wixii aan ka muuqanaynin ku kala soocmaynin marka mujaawir baa markaa ka soo horjeeda oo mujaawir waynu arki doonaa markaa wuxuu leeyahay biyaha shayga daahirka ah isku beddelay ee weliba mukhaalidka ah ee dhex galay isbeddelkaasina isbeddel uu yahay fara badanoo magacii biyanimo in lagu idlaaqa ayuu ka kaxeeyey oo wuxuu ka dhigay markaa xal buu ka dhigay wuxuu ka dhigay markaa qoosh buu ka dhigay wuxuu ka dhigay markaa badhax buu ka dhigay saasoo kale ma idlaaqi ismulaa'i buu ka kaxeeyey kuwaasoo markaa lagu dahaaro qaadan maayo dahaaro ma gelayaanoo dee biyihii mudlaqa ee lagu dahaaro qaadanaya ayay ka baxeen laakiin asal ahaantooda waa iska daahiro hadday jidhkaagii ku dhacaan iyo hadday maradaadii ku dhacaan midnaba markaas waxba kaa yeeli maayaan haddaba wuxuu yidhi fii طacmi awlowni aw riixintaa wa yumkinu istiqnaa'uhu bisawnihi weliba waa inuu waxaasina yahay wax laga ilaalin karayo wixii aan markaa laga ilaalin karaynin iyo markaa markaa ay mukhaalid ay mujaawir ay isku beddelaan ayuu halkan ixtiraasaadkoodii markaa inaga galo wuxuu yidhi wayumkin istiqnaa'uhu waana inay suurtagal tahay inay ka kaabdoomaan oo ay biyuhu ka gaabdoomayaanu maxay ka gaabdoomeen bisawni in laga ilaaliyo ayaa suurtagal ah oo waa laga ilaalin karayaa wixii aan markaa laga ilaalin karaynin ayaa markaa isagu meesha ku baxayo shaygii aan laga ilaalin karaynin isagu biyihii markaa waxba ma yeelayo oo waa tan markaa uuna leeyahay oo waraqin iminka dee caleenta hadday biyihii berkada oo kale a yihiin oy geeda ku yaallaan oy caleentaasi markaa ku soo daadanayso dee wax laga ilaalin karayo ma aha wax laga ilaalin karaya yani kakaabdoonkan biyuu ka kaabto wax laga ilaalin karayn wixii aan laga ilaalin karayna ayaa baxayoo waxa weeye waa waraqa waxa kaloo baxaya shay mujaawir ah hadday biyuhu isku beddelaan mujaawirna waxa weeye waa waxaa laga saari karayo ama xagga aragtida ay markaa ku kala muuqanayaan oo kaana muxuu inoogu miisaaliyey waa halkuu leeyahay wastahni takhyiiran bicuudin sulb cuudka waxaa laga wadaa qoryahan udgoon ilaa cuudkan mahaa kuwanay markaa dumarku unsiga ay ku daraan waa qoryo markaa sida qoryaheennaasoo kale ah oo markaa udgoon oo udug leh markaa cuudkaa udugga leh oo adag oo adagta muxuu ga jeedaa yacni aan ahayn wax milmaya ilaa hadduu ku milmayo iminka kaafuurkan soomaadaraga maydka lagu maydho oo kale waa wax ku milmaya oo hadhow markaa mukhaalid buu isagu noqonayaayo kana sooci kari maysa aragtay ishara ka muuqan maayo laakiin qorigaa uduggelihi wuu ka muuqdaayoo dee biyihii isagoo iska dul sabaynaya waad arkaysaa haddaad is tidhaahdo fasil kaga samayna waad ka soo saaraysaa kaa mujaawir baa la yidhaahdaayo kii isku beddelay isaga isbeddelkaasi waxay leeyihiin xaggan urta iyonbuu ka beddelayaaye idlaaqul ismi ma diidayo oo magacii biyanimo u diidi maayo waa lagu idlaaqaya waa la odhanaya waxa kale dhahaan subagga oo kale yacnii subagga isma dhex galaan way kala soocmaanoo biyihii iyo subag haddaad iminka isku darto way kala soocmayaan mar hadduu dareero yahay way kala soocmayaan oo isma dhex gelayaan kaasoo kalena yacnii de waxaa la odhanayaa un xaggaa urtaas iyo ayuunbuu markaa ka beddelay oo mujaawir buu markaa isku beddelay mukhaalidkii iskuma beddelin halka uu leeyahay ow turbin amaba camuud ow tuxlabin markuu leeyahay tuxlubin tuxlabin ama tuxlubin tuxlubka waxaa la yidhaahdaa shaygan xayaabada laylaa maaragtay berkada iyo markay biyuhu ku raagaan shaygan calowgaah ee markaa akhdarka ah ee biyaha markaa dul fuula ayaa la yidhaahdaa markaa xayaabo la yidhaahdaa laleebana malaadaha qaarkood ayaa u yaqaanoo yidhaahdaa kaana isna biyihii isku beddelay isaguna dhib ma lahoo taasina waxa weeye waxay halkay ka cabbiraan maa fii maqarri wa mamarihi waxa biyaha ku sugan inay ku sugayeen ama halkay marayaan oo waa lagu karaya waan laga ilaalin karaynin waan laga ilaalin karayninoo ka ilaalintii baan suurtagal ahayn oo wayumkinu istiqnaahu bisawnihi waa halkuu leeyahay waa inay suurtagal tahay biyu inay ka maarmaan oy ka deeqtoonaan oo laga ilaaliyo tiina markaa laga ilaalin kari maayo oo waraqin waraqaasina isaguna waa caleentii markaa ku daadatay ee ayaduna aan ku milmin ee masalan geed ama yani ku ag yaallay ama ku dhex yaallay kaga soo daadatay oo iyaguna waa waxaan markaa laga ilaalin karaynin saa daraaddeed baa isagana markaa waa ixtiraaska markaa wayumkinu istiqnaahu canhu waxa kaluu yidhi ow turbina ma camuud kii isku beddelay shayga camuud isku beddelay isagana waa lagu dahaaro qaadan karaayo isbeddelkiisu waxa weeyaanuun waa yar calow iyo dhooqow une duhuuriyadii markaa ka qaadi mayso dee biyaha iyo camuuduna xagga duhuuriyadda waaba iyo in lagu dahaaro qaadanayo way iska waafaqsanaayeen haddaba abiyaadda wuxu uhi wa innamaa yasixu waxaa ansaxayaa tadhiirun ku dahaaro qaadasho iyo ku daahinin shay kaa nijaasoobay bimaayin biyo uun udliqa la idlaaqay in lagu dahaaro qaata ayuunbaa ansaxaysaa macnaha maayacaadkii kale iyo dareerayaashii kale waxba ma daahirinayaan wa inamaa yasixu waxa ansaxaya oo keliya tadhiirun ku dahaaro qaadashiya ku daahirin bimaayin biyo lagu daahiriyo ama lagu dahaaro qaato udliqa la idlaaqayo biyo layidhi laa mustacmalin biyo la isticmaalo markii hore dahaaro loo adeegsaday maya iyagu ma ansaxayo in lagu dahaaro qaataa walaa bimaa walaa bimaayin biyana ma ansaxayo in lagu dahaaro qaataa tagayara isku beddelay bidaahirin shay daahira mukhaalidin oo dheehay oo ku milmay tagayuran isbeddelna isbeddelay tagayurka iyo isbeddelkaasoo khayara dooriyey idlaaqa alismi magacii biyanimo in lagu idlaaqoo lagu sii daayo biyo la yidhaahdo ayuu ka dooriyey oo xal iyo yacni barax iyo waxyaalahaas ayuu u baxay iyo nuurad iyo in la yidhaahdo fii طacmihi ayuu ka dooriyey dhadhanka ow riixi ama urta ow lowniha ama midabka walxaal yumkinu ay suurtagal tahay istiqnaa'u biyuhu inay ka kaaftoomaan oo ay ka maarmaan oo se uga maarmayaan bisawnihi waa laga ilaalin karayaa wastadni waxaad soo reebtaa waxyaalaha markaa hadday isku beddelaan markaas aan duhuuriyadii ka saaraynin takhyiran isbeddel bicuudin cuud ay isku beddeleen sulbin oo adag oo aan markaa ku milmaynin ow waraqin amaba caleen ow tuxlubin ama xayaabo ow turbin amaba camuud walaa bimaayin biyana in lagu dahaaro qaataa ma ansaxayso mutlaqin biyahaasoo la idlaaqay xallatu biyahaasoo ay ku dhacday caynu najaasatin cayn nijaasa ah walxaal huwa biduuni alqullatayn biyahaasi laba qullatayn ay ka hooseeyaan wastadni waxaad soo reebtaa maytan bakti damuhu dhiiggiisu lam yasili aanu soconin ow ama laa yuraa bitarfi aan lagu arkaynin isha lamaa yaxsuli marka uu meeshaa ku dhacayo aan lagu arkaynin kaana ka soo reeb waxaa sheekhu halkana uu labadan baydna inoogu tilmaamayaa dhowr masalo waxaa kaloo inoogu tilmaamayaa biyo aanay ansaxaynin in lagu dahaaro qaatay oo kale wuxuu idhi ma ansaxaysa in lagu dahaaro qaato biyo mutlaqa laakiin ay ku dhacday cayn nijaaso ahi waxyaalaha nijaasooyinka inoo iman doona oo ay kaadidu ka mid tahay oo ay saxaradu ka mid yahay oo dhiigga waa yahay biyihii waa biyo mutlaqahoo biyihii biyo un la yidhaan waxba lagu qaydin ama wax qayd markaa ka fakanayo oo aan weynayn lagu xidhay oo se waaqaca waafaqsan weeye laakiin nijaasaa ku dhacday maca daalik waana duuna qullataynoo laba jalxadood biyahaasi way ka hooseeyaan waana taynu taqdiirkooda yacni boqol iyo dhowr iyo sagaashan iyo boqol iyo dhowr iyo lixdan iyo laba boqol oo litir iyo yacni boqol iyo dheeraad laba boqol iyo dheeraad yobay tilmaamaan taqaadiirta culimmadu markay tilmaamayaan adigu waa laba jalxadood ama yacni laba boqol oo litir wax ku dhow ama in yar ka waabsan ama gaadhaan ama in yar ka badan ayay ku qaydaan mar hadday biyihii ay mudlaq ahaayeenoo nijaasa ku dhacday duuna qullatayna ay ka yar yihiin biyahaana in lagu dahaaro qaataa ma bannaano oo way nijaasoobeen waana taynu dee soo maraynay yacnii safiinihii iyo kutubtii kaleba aynu ku soo wada marnay biyuhu inay yihiin biyo yar iyo biyo fara badan biyaha yar waxay u yaqaanaan shaaficiyada iyo xanafiyada iyo xanaabilada iyo culimo fara badanoo jumhuur waxay u yaqaanaan biyaha laba jalxadood ka yar qulateeha ka yar waxaanay qabaan haddii ay biyaha labada jalxadood ka yar ama qulateeha ka yar nijaasi ay ku dhacdo bimujarad almulaqaad ayay markaa biyahaas ku nijaasoobeen walow yaanay doorin nimbe nijaastaas yaanay doorin nimbe markaa biyahaana mudlaqaahee caynu nijaasa ay ku dhacayso waa biduuna qulatayna in lagu daharo qaata ma bannaana waxay u deliishanayaan mid weyne xadiidka saxiixa abu daa'uud iyo kayrkii ay warinayaan mafhuumkiisa wuxuu nabigu yidhi idaa balaqa almaau qulatayn biyuhu markay laba jalxadood gaadhaan lam yaxmil khabatan nijaaso ma xambaaraan ama lam yanjus biyuhu ma nijaasoobaan ayaa markaa xadiidkaasi u leeyahy laakiin mar hadday ka yar yihiin inay markaa nijaasoobayaan oo khabadkii ay xambaarayaan ayuu tusinayaa waxa kaloo isagana marka ay u deliishay xadiidka muslim marka uu midkiin soo baraarugo hurdadiisa ka soo baraarugo falaa yakmis yadahu fil inaa'i gacantiisa yuu weelkii dhex gelinin xataa yaksilaha alaadan ilaa saddex jeer uu maydho fa innahu laa yidri ayna baatat yaduhu ma oga gacantiisu meelay bariday ma oga yacnii waxaa laga yaabaa meel nijaaso aba gacantiisa inuu geliyo ama gaadhsiiyey ayaa dhici karta markaa wuxuu u diiday in la dhex geliyo biyihii yara in la dhex geliyo waxa uu ka baqanaya bay yidhahdoo nebigu u diidayay inay nijaasowdo dee waxaana la ogyahay waxaa yaree qarsoonan gacantii ka muuqan inaanay biyuhu doorinaynin markaa haddii aanay nijaasaynaynin oo gaadhidda ay ku gaadhay aanay nijaasaynaynin dee nebigu ma diideen bay yidhaahdeenoo taasna waxaan ka garanaynaa biyaha yar haddii ay nijaasa markaa gaadho inay markaa isbeddelayaan dariskeenna qaybtiisana halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay biyihii iyo qaybii ay u qaybsanayeen lagu dahaaro qaadanayay kuwii ay bannaanay iyo kuwaan ay bannaanayn waxa uu sheekhu ina yidhi lagu dahaaro qaadan maayo biyaha mutlaqaahee nijaasa ay ku dhacday duuna qullataynna ka hooseeya wuxuu ku qayday weliba sheekhu mudlaq intaanay nijaasu ku dhicin biyuhu haddii ay xataa aanay mudlaq ahayn ee ay masalan dee biyihii ama mustacmalka ahaa yihiin ama biyihii shayga daahirkaa isku beddelay ay yihiin iyaguna waa ka sii awlaysay inu mar haddii biyihii mudlaqa ahaaba ay doonayso kuwaasee nijaasa hadday ku dhacdo iyaguna waa ka sii mudan yihiin haddaba wuxuu sheekhu laba shay ayuu ka soo reebay biyaha mudlaqa ee duunalqulataynka wixii nijaasaynayey ila wuxuu hi caynu nijaasatan ay ku dhacday waa midda koobaade waxa weeye bakhtiga xayawaanka markay bakhtiyaan xayawaanka marka xubin ka mida la jara aanu dhiig ka imanin bakhtigoodu haddii ay biyaha yar ku dhacaan ma nijaaseeyaan shayga bakhtigaa ee aanu dhiig ka soconin marka xubin laga jira intuu nool yahay bakhtigoodu biyaha ma nijaaseeyo biyaha yar waxay dhahan waa sida duqsiga oo kale waa sida qudhaanjada oo kale waa sida shinnida oo kale waa sida injirta oo kale tagmida iyo kutaangiga wixii la mid a le'annahu haddaad iminka duqsi soo qabatood lug jarto ama baal jarto dhiig ka soo dareerayaa ma jiro oo dhiig dareero ma leh markaa wixii ay ku dhaceen ma nijaasooynayaan laba qaydunbay malay ku qaydaanoo dee waana inaanay doorinin oo imminka ciirtoo kale hadday reer miigu intay duqsi ka buuxsamo ay soo delo ayay haddana iska cabaan waa inaanay beddelin waana inaan dee loola qastininoo aan qof aan ula qastin oon markaa ku ridin haddii lagu darxiyo lagu tuuro ayadana way nijaasaynaysaa waa inaan laguna tuurin aanay doorininna taana waxay u deliishadeen xadiidka imaamu albukhaari warinayuu leeyahay idaa waqaca dubaabu fii sharaabi axadikum hadduu duqsigu ku dhaco midkii sharaabkii falyaqmisu kullow dhammaantii ha wadageliyo maxaa yeelay labadiisa garab midba ay ku jirtaa markaa uu sun ku sidaa midna dawadii suntaa ayuu ku sidaa riwaayadda kale waxay tilmaami waynahu yataqiibi jinaaya xilladii fiida wuxuu weliba isku difaacayuu isku ilaaliyaa garabkiisa ama baalkiisa ay sundu ku jiro ayuu isku difaacayu isku ilaaliyaa ilaahay wax walba difaac buu siiyey labadiisaa baal midna cudur buu ku sidaa kan kalena dawadiisii buu ku sidaa markuu dabeetana sharaabka iyo waxyaalahaasuu khatar dareemo wuxuu gelinayaa markaa kii sunta lahaa daa'iman waxaad arkaysaa isagoo markaa sidaa u taagayo kanna ka hayaa kiina geliyey markaa si aad sharaabkiina aad markaa uga faa'iidaysato suntaana aad uga badbaaddo nebigu wuxuu yidhi wadageli haa sundii way ku horraysaa dawadiina ka dabagee kadibna cab oo dee in la daadiya waxay noqonaysaa idaacatlmaal bay noqonaysaa markaa nebigu wuxuu yidhi dhexgeli dhexgelintaasina waxay keenaysaa haddii uu markaa dee nooin yani waxaanoo kale kulul yahay inuu meeshii ku bakti u ku dhinto waxaynu halkaa ka qaadanaynaa markaa inaanu nijaasaynaynin taana waxay markaa uga qiyaaseen oy kala mid dhigeen waxa liyaaliyo wixii la midka ahaayee haddii xubin laga jaro aanu markaa dhiig ka soo yaacaynin ayay markaa uga qiyaaseen markaa masalada halkaasay u deliishadeen masalada labaaduu ka soo rabeeyana waxa weeye nijaastaan isha lagu arkaynin marka ay meesha ku dhacdo waa nijaaso aanay iishu qabanaynin araggan caadiga ah dadka meeldhexaadka araggoodu yahay waa nijaaso aanay qabanaynin waxbaa nijaasa haleen ka duulduulaysaa ama mare nijaasabaa ayaa la hurgufay amaba dee duksi aad arkaysa saxarayn isku taagaybaa adigii ku soo fuulay markaa waad qoyaan iyo wax waad yar dareed amayna wax ku dhaceen laakiin ishu ma qabanayso taasina waxa weeyaan iyadana waa iska macfi bay yidhaahdaanoo li'anna waa limashaqati lixtiraas can wax la iska ilaalin karayo taasina ma aha markaa wuxu uhi sheekhu walaa bimaayin biyana in lagu daharo qaada ma ansaxayso mutlaqin oo mutlaqa kuwii aan mutlaqa ahayn baa ka sii xag jiro ayna ka sii darani biyahaasoo xallatu ay ku dhacday caynu najaasatin walxaal huwa biduuni lqulatayn qulatayn markaa uu ka hooseeyo sidaasay markaa saddex madhabaa yaqaan madhabka imaamu maalik ayaa isagu qaba iyo culimo fara badan oo kale oo rag mucaasiriina ay ku jireen biyuhu inay ku nijaasoobayaan keliya ama qulatayn ha ahaadaan ama ha ka yaraadaan ama ha ka badnaadaani bakeeri ha ahaadaan ama ha ka badnaadaani markay isbedelaan ee dhadhankii ama urti ama midabkii iska bedelo uun ayuu madhab imaam maalik qabaa ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa tuxfaha wuxuu ku odhanayaa wakhtaara kasiiru min asxaabina madhaba imaam maalik madhab imaam maalik waxay doorteen in badanoo asxaabta igada madhabka imaamu maalik ee ah ana almaa'a laa yanjusu mutlaqan ilaa bitagayur inaanay biyuhu isbedelaynin mutlaqan iyagoon la kala qadina ma ha yaraadaan ama ha badnaadan ilaa bitagayur inay isbedelaan mooyaane taas baana runtii aad odhan kartaa yusriga iyo ruuxda shareecada markaa way u dhowdahay waayo biyuhoo jirikaan oo wax yara dhibo ku yidhaahdee ka dhaqaaqoo iska daadi bakerina ha ahaatee wixii nijaasa ku dhacda eeguna hadday doorisayna dee iska daadi haddaanay doorina iska isticmaal kaasaa markaa waafaqsan in badan oo shaaficiyada ka midina kaas ayay doorteen sida markaa ibnu xajar uu kitaabkiisa tuxfaha uu ku tilmaamay sulamulmunaajaadka markaynu maraynay sharaxii safiinatu salaadkana waynu ku sheegnay hadalkaa isagoo soo qaadanayana waynu ku sheegnay wastani waxaad soo reebtaa maytan bakti damuu dhiiggiisu lam yasil yacni waxa ay caynu najaasaha biyaha qulataynka hoos i najaasaynaysaa waxaad ka soo reebtaa maytan bakti damuu dhiiggiisu lam yasili aan u soconin marka uu nool iyo xubin laga jaro ow laa yuraa bitarfi ama aanu indhisha lagu arkaynin lama yaxsulu markuu meeshaa ku dhacayo ee uu markaa gaadhayo أو قلتين بالرطيل الرملي فوق ثمانين قريب الهدن والقلتان بالدمشقي هي ثمان أرضال أتت بعد المئة وعيد أو أما قلتين بأهاري بالرطيل الرملي وهي بالرطيل الرمل قلتين كنا خذوا اليروغ الرملة فوق ثمانين سداتا متكسر يا أيها هذه قريب الهدن رضل ندو walqulataani labada qulla bidimishqiyi miah waa boqol hiya iyadu dheh waa waa laba nuskhee tay u badan yihiin wa qulatayni oo bidimishqiyi ayay ahaadeen hiya qulataynkaasina waa amaanu ardaalin waa sideed rodoloo ata timi bacda mica boqol dabadii ama walqulataani bidimishqi mi'atun waa boqol wa naxwi ardaalin iyo ardaal iyo rodolo wuxu dhow atad ardaashaa soo timi amaaniyatan sideed walxaal annajisu lwaaqicu nisaasii ku dhacday qad hayarahu uu dooriyey wakhtiira waxaa la doortay fii mushamasin biyihii qoraxda lagu kuleeliyee laa yukrahu inaan la karaahiyaysanin halkana sheekhu dhowr masale ayuu inooga hadlayaa biyaha aanay ansaxaynin in lagu dahaaro qaato ee nijaasta ah biyaha aan lagu dahaaro qaadanaynin qaar waxa weeye waa biyaha mustacmalkaa qaarna waa biyaha shayga mukhaalidkaa ee daahirkaa ee laga ilaalin karayo isku beddelay oo iyagu labadaasi naftooda waa u daahir lakiin waxbaanay daahirinaynin laba biyo iyowna waa nijaas waa sidai qaybihii markaa abishaacu inoogu kala qaybinayey labadaa biyayo way nijaastahay waxa weeye mutanajiskaah waa biyaha labada jarxadood ka yaray nijaas ku dhacday walow yaana isbedelinbe waasaa una yidhi halkana kuu inoogu sheegayaa waxa weeye waa biyihii oo laba jalxadood gaadhay qulatay ka gaadhay laakiin nijaasi ku dhacday ay doorisay kuwaana laguma dahaaro qaadan karo haddaba intaa sheegiddeedii ayuu markaa wuxuu dhex geliyey qulataynka sheegiddoodii oo waxaa xidhiidhsan ow ama qulatayni bay ahaadeenoo halkaa hor hadalku xudhisay walaa bimaa'in muطlaqin xallatu caynu nijaasa wahuwa biduuni lqulatayn in lagu dahaaro qaata ma bannaana ow ama in lagu dahaaro qaata ma bannaana qulatayni laba jalxadood wanajisu lwaaqicu qad hayarahu xaal nijaasadii ku dhacdayna ay doorisay horta hadalku sidaasuu xidhiidhisay laakiin intan dhexe qulataynkii muxuu yahay buu dhexgeliyey markaa wuxuu sheekhu inoo sheegayaa in lagu tahaaro qaataa inaanay ansaxaynin biyo fara badan oo qulatayn gaadhay laakiin nijaasta ku dhacday ay doorisay oo ay ka doorisoy ka beddeshay dhadhankii ama urtii ama midabkii isbeddel muuqanayoo xisi ah ama mid taqdiiriyahoo lagu qadaray mid badan iyo midku doon ahaado waxaas nijaastaasi ama mukhaarid haada ama mujaawir ha ahaado ama bakti dhiiggiisu soconaya haada ama yaanu soconin li'annahu dee wuu nijaasoobay waxaana markaa u deliila arrintaa ijmaac culimmada muslimiinta ayaa arrintaa ku ijmaacsan ijmaacaasina wuxuu khasisayaa xadiidka abu daa'uud iyo ay warinayaan tirmidi iyo ee uu nebigu yidhi almaa'u tahuurun laa yunajisuhu shayun biyuhu waa tahuuro waxba ma nijaaseeyaan waa biiru budaaca waa xadiidkii markaa tilmaamayey maryaha dhiigga dumarka cadaliyabaa lagu tuuraa iyo bakhtigayo bini aadmi baa ula qasii jira oo ku tuuri jiray macnaheeduna ma ahee sida khataabi macaalimu sunanka uu ku caddaynayee waxa weeye daadkaa intuu soo qaada meelaha lagu tuuray buu ku soo gelin jiray ee ceelkaa loola qasii jiray oo lagu daajira saa darbihiisa la cabi jiray macnuhu ma aha markaamarkaamusha wuhi almaau tahurun laa yunajisuhu shayun laakiin hadday isbedelaan biyahaasi ijmaac ayaa culimmadu ay ku ijmaaceen in marka ay nijaasoobayaan laakiin riwaayada iyadoo odhanaysa almaau tahuurun laa yunajisuhu shayun ilaa maa hayara fii طacmi aw lown aw riixi biitifaaqi اlmuxadisiin riwaayadaas iyadu waa daciif sidii markaa buluqu maraamkaba ku caddayn laakiin xadiidkan waxaa khasisaya waxa weeye ijmaaca haddaba wuxuu inoo sheegay markaa qulataynkii oo wuxuu idhi qulataynku marka rodolka ramla arrimli waa meeshan markaa imaamkan markaa haayatulbayaanka sheekh shaaficu saqiir iyo markaa fatxuraxmaankan sheekh kale markaa shihaabudiin abilcabaas axmed alramli ashaafici waa magaalada markaa loo nisbeeyo waa beled markaa shaam ku taalay oo bilaadda markaa shaamna ugu qurux badnayd waxay leeyihiin waa siddeetan rodol yacni waa koob iyo siddeetan rodoloo wax yarla siddeetan iyo rodol wax yarla haddii la yidhaha dimishik markaa rodolka dimishik haddii la yidhaahdana waa boqol iyo siddeed rodol inta uu markaa intaa dhexe inoogu sheegay wainta wanajisulwaaqicu qad hayarahu masalada kale uu inoogu sheegay uu leeyahay beydka akhirkiisana biyaha cadceedda lagu kulayliyey ayuu markaa ka hadlayaa halkaana abyaadda kitaabku markaa waisbadaway way kala duwan tahayoo ifaada saad ulcumad xaashiyadaasi ayadu dheeraad abyaad dheeraada baa ku jirtaa wanajisulwaaqicu qad hayarahu mushamasun laa yukrahu halkaa intaasaa ku jirtaa markaasaa wuxu uhi in yakun daa in kaana daa fi lxari ay shiddatihi wakhtaara laa yukrahu fii rawdatihi wakhtaara laa yukrahu fii rawdatihi intaasuu markaa isagu raacinayaa markaa biyaha mushamaskaa ee cadceedda lagu kulayliyey weliba waxay yidhaahdaan ku jira fii yacni waxay yidhaahdaan waa in dhul kulul la joogaa oo sida dhulka xeebaha oo kale waa in la joogaa biyahaasina waa inay ku jiraan biweel macdaa yacni weelashan jaandiga ah fii inaa'in muntabicin bay yidhahdaan ama maa yutariqu bilmataariq bay mararka qaar si cumdahoo kale aynu ku arkaan yidhahdaan dee wax walba mandaraq waa lagu garaaci karaa laakiin waxay uga jeedaan wixii marka la garaaco ee dubayaasha lagu garaaco fidsama ayaa loo jeedaa iminka dahabkaoo kale mar haddala dhala la garaaco wuu fidsamaa xadiidkaoo kale wuu fidsamaa jaandigu wuu fidsamaa waxyaalo waxaa jira markaa aan fidsamayna marka ayaga haddaad iminka dhagax garaacdo ama aad laf garaacdo way burburaysaa fidsami mayso markaa weelashaa fidsame ee jaandiga oo kale ah na waa inay ku jiraanan dee dahabkii fidlada ahayn weliba waa in jir loo isticmaalayaa waa inuu wax kalena hayaa oo wax kaloo markaa uu kaga maarmana waa inuu helaya markaasay karaahiyo tahay in markaa la isticmaalo oo jid loo isticmaalo maydhasho ama weyse loo isticmaalaa waxaanay markaa u deliishanayaan xadiid markaa daaraqutniyo ay warinayaan bayhaqi iyo laakiin marfuucnimadiisa in nebiga loo rafciyo mowduuc lagu tilmaamay ama waahin jiddan ay ku tilmaamayaan oo bayhaqi baa warinaya oo caaisha ayuu wuxuu nebigu ui intay biyocadceedda ugu kulaylisay yaa xumayra laa tafcali haadaa fa inuu yurisu baras baras buu dhaliyaaye ka ha isticmaalin cumarna wuxuu nici jiray baa layidhi biyaha mushamaska in lagu weysaystay cadada lagu kulayliya weelkaa ku jiro baras ayuu dhalinayaa bay dhahay leanna waxay dhahen meelkaa jaandigaa markay ku jiraana cadceeddaasuna ku dhacdo wax calowa hoos huumaabaa ka soo kacaya waxaasi markay jidhkii markaa la mariyo jidhkii bay daboolaysaayoo baras ayaa markaa looga baqanayaa laakiin imaamu nawowi waxa uu dooranayaa inaanay karaahiye ahayn rawdihiisa saasuu ku dooranayaa tanqiixna sidaas ayuu markaa ku doortay majmuucana wuxuu ku yihi innahu sawaabu sidaasaa sawaabahu deliilka waafaqsan naska imaamku umka ku caddeeyana waa sidaa waalkhabaru daciifun biitifaaqi almuxadisiin khabarkaa ku saaray waa daciif markaasi ay muxadisiintu ay markaa ay ku tegeen markaa waxaa sugnaaday bu annahu laa asal likaraahatihi xagga sharciga inaanay karaahadaa biyaha cadadda lagu kulay asal lahayn walam yahbut cani اlaطibaa'i fiihi shay dhakhaatiirtana aanay waxba ka sugnaan oonay odhan dhakhaatiirtuna waxbuu keenayaa mar haddii ay sidaa tahay waa la isticmaali karaa haddaba u kaalay abyaaddii ow qulatayni ayay ahaadeen oo walaa bimaan mudlaqin xallatu caynu najaasi wa biduuni lqulatayn ayay ahaaday intaas ku dhacday ow ama qulatayni buu ahaaday oo qulataynna wahiya haddaba qulataynkeena birudayli ramli waa rodolyarow ridli ayaa rudayl layidhi birudayli ramli rodolyarowga ramle magaalada waxa weeye beriga hore ardaashaasada la isticmaali jire fowqa amaaniina siddeetan wuxuu ka sarreeyaa qariiba ridlin rodol wax u dhow rodol wax u dhow macnaha waa siddeetan iyo rodol wax yarla waalqulataani bidimishqi qulataanku rodolka dimishikna waa mi'atun waa dabca haddaba anigu tan markaan hayo fatxu raxmaanku mia waa boqol wa naxwi ardaalin iyo rodollo wuxu dhow atat biamaaniya sideed waa boqol iyo wuxu dhow sideed rodol nuskhada kalena waxay markaa odhanaysaa ay u badan yihiin ow qulatayni bidimishqiyi oo rodolka markaa dimishiqa hiya had waa hawsagna hiya qulataynka rodolka dimishikina amaanu sideed rodol oo atati bacda miatin boqol daraaddeed waxaasoo markaa sidaasa shicirka ayaa keenaye hadduu hadalku nasri yahay dee si yaroo fudud baa loo odhan laha laakiin waxaasoo markaa sidaasoo loo dhigo daruurada shicirka ama gabayga ayaa keenaysaa wanajisu xaal nijaasi alwaaqicu ku dhacayna qad hayarahu dooriyey qulatayn bu laakiin nijaasi baa doorisay isagana in lagu dahaaro qaato ma banaan waa nijaas wakhtiira waxaa la doortay imaamu nawowi doortay fii mushamasin biyaha cadceedda lagu kuleeliyey laa yukrahu inaanay karaahiye ahayn in la isticmaalaa oo waanaynu arki doonnaa ikhtiyaaraad fara badan ayuu imaamku markaa ku leeyay waa inin muxadisa buu ahaa waxaa kaluu sheekhu uhi wa in binafsihi intafa tagayuru waalmaa'i laa ka zacfaraani yadhuru wa in indafaa hadduu u baxo u reebtoomo atagayuru isbeddelki binafsihi ayuu tegey walmaayi awilmaayi ama biyo ayuu ku tegey laa ka zacfaraani zacfaraan iyo wixii la mida hadduu ku taga maye yadhuru wuu daahiroobayaa halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa laba masalo labadaa masalo waxa weeye biyihii isbeddelay ee nijaasoobay ee midabka ama dhadhanka ama urta iska beddelay haddii isbeddelkaasi uu kaga tago naf ahaantiisa sidii ay markaa biyihii ay halkii ugu jireen ama siday balligii ugu jireen ee cadceedda iyo dabayshu ay ugu dhacaysay ayay qarmuunkii ka tegey wixii qarmuunaha nijaas ahaaba ayaa ka tegey waa daahiroobeen ama roob baa ku dahay ama biyo kale ayaa lagu daray waa daahiroobeen oo cilladii wax nijaasaynaysay ayaa meesha ka baxdo isbeddelkii ah taasi waa masalo masaladanna waa halka ay markaa ay cuskiyeen ilay masaa'ilkan waaqica ahee hadda yimaadeen mustajadaadka ee cuswaraada markay culimmadu ka ijtihaadayaan fuqahadii hore waxay yidhaahdeen ayuunbay u noqdaan marka biyahan iminka biyahan majaarida ama bullaacadaha dee caalamkan horu maray dib ayay uga shaqeeyaanoo intay markaa taqniyadan cusub ay u adeegsadaan oo ay wax ku daraan ayay wax allayaaliya wixii doonaya nijaastii oo dhan laga saarayo dhinac la mariya biyihii oo markaa saafiyana waa la soo saaraa meel baa la mariyaa marka waxay leeyihiin biyihii mar haddii ay wixii nijaasadii ee doorinayay laga saaray oo markaa biyihii oo saafiya la soo saaray waa lagu tahaaro qaadan karaa bay leeyihiinoo dee waa tan ay fuqahadu ka hadlayeen ee leeyahay hadduu iskii u tago iyo haddii biyo kale lagu daro yacni waa daahiroobo nijaasi waa ka baxday tii un bay markaa la mid tahay bay yidhahdeen laakiin waxay door bidaanoo yidhahay inaan la cabbin ee lagu tahaaro qaato baa wanaagsan walmaa'i awilmaa'i wowdu waa bimacna wow awilmaa'i ama biyo yacni wain binafsihi intafa tagayur walmaa iyo biyo lagu daray yadhuru waa daahiroobayaa laaka zacfaraanin muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa isbeddelkani hadduu muuqaal ahaan u tago oo wax asturaya oo qarinaya wuu ku tago masalan camuudiya nuuradiya baa lagu daray ama midabka iska beddeloo zacfaraan baa lagu daray ama urtay iska beddeleenoo dee udug baa lagu daray iyo miski ama dhadhanka iska beddela khal baa lagu daray kaa markaa way daahiroobeen lama odhanayo le'annoo waxaa dhici kartaa nijaastii inaanay suulin oonay tegine waxani uu qariyey sacfaraankana midabkii uu ku qariyey cadarkanunbaa urtii qariyey biyahana camuuddanaa markaa qarisay markaa nijaastii halkii way fadhidaa laakiin way asturantay un ayay leeyihiin taasayna markaa inay suushe inay asturantay ayayna markaa daahirkuna waa inay asturantay markaa kaasi hadday isku beddelaan ma daahiroobayo wain binafsihi wain intafaa hadduu meesha ka baxo oo uu ka reebtoomo adtagayuru isbeddelkii biyo ay isbedeleen binafsihi nafdiisa hadduu taga iyadoon wax kale lagu samaynin wal maayo awil maayo ama biyo lagu shubay ama ku daayay ama soo galay ayay isku beddeleen yadhuru biyihii najaasoobay waa daahiroobayaan laaka zacfaraani zacfaraan iyo wixii la mida haddii biyihii lagu daro oo urtii iyo dhadhankii iyo waxa ay kaga tagaan isbeddelkii kaasima daahiroobayo wa kullu ma istucmila fii tadhiiri fardin waqalla laysa biahuuri mustacmalkiina halkanuu inooga hadla wuxuu uhi wa kullu maa biyo kastaa wa kullu maa'in ayay markaa ka dhigantay oo istucmila loo isticmaalay fii tadhiiri fardin daahirin faral daahirintii loo isticmaalay walxalqalla uu yaraadu welibana yar yahay laysa biahuuri kuwa markaa wax daahirinaya may ahna nin biyahaasi wuxuu leeyahay sheekhu biyahan mustacmalkaa ee loo isticmaalay faral daahirintii xadad baa lagu kor yeelay qofkii inta uu maydhay ama weysay buu sinxi dhigtay ama waxyaalahan iminka xamaamyada aan ku samaynay ee berkada ayaa lagu sameeyey dabeetana intuu meel ay ka baxayeen gufeeye ayuu biyi maydhay isagoo jiraabaysan biyihiibaa halkii ku ama sinxigii bay ku hadheen ama wuu weysaysayeoo weysadiisiibuu markaa sinxigii ku dhigay ama masalan shay ka nijaasoobay ayuu intuu markaa biyo ku shubay uu ku maydhay ayuu kaga tuujiyo halkan ay ku dhaceen biyihiina waa yar yihiin oo biyo qullatayn gaadhaya ma aha waa khayru tahuurin bay yidhaahdeen naf ahaantooda waa u daahir oo dee ninkiisaagsheegay biyihii weysadii nabiga in lagu shubay oo naf ahaantooda waa u daahir laakiin waxbama daahirinayaan oo maxaa u diidey waataynu soo maroqa waxay leey qaar mudlaq ma aha oo biyo ilaaqi baa ka tego biyo maal mustacmal baa la yidhi iyo maya yacni sharcigun baa inoo de waa tacabudaan iyo maya mancigii baa dhex fadhiistay wixii adiga jinaabadii adiga kaa tagtay iyo weysela'aantii diidmadiiyo maaniciyo wixii ku saarnaaba biyo dhex yuursaday halkanay markaa fadhiyaan dee markaa wax kalaba kaasoo ay wax iskaga daahirisay bay iska daarikleyin midda kale waxay yidhaahdeen waxaynu ognahay saxaabadii iyo taabiciintii salafkii markay safarrada iyo jihaadka ay gelayaan iyagoo biyuhu ku yar yihiin marka ay weysaysanayaan amaba ay maydhanayaan iyagoo biyuhu ku yar yihiin suxuunumay dhigan jirin si ay mar labaad u isticmaalaan ile biyihii waa ku yar yihiine halkaana waxaynu kala soo baxaynaa maadaama oo biyihii intay sinxiya u dhigtaan ay ku maydhaan ama ku weysaanay mar labaad isticmaalaan waxay u arkayeen inaanu markaa dahaaro dambe u gelaynin waana qurumaysanayeen bal tayamum iyo gebagabaysi ayay markaa uga weecanayeen ayay yidhaahdeen markaa kaasina waa hoose waa biyo adiga labdaadu markaad eegto kuwaagii labdoodii dib u isticmaali maysid iska daa kuwa qof kale eh adiga labdaadu kuwii adiga kaa dhacay dib u isticmaali maysid wa kullu maa wa kullu maayin biyo kasta oo u sucmila loo isticmaalay fii tadhiiri fardin faral daahirintii walxaal qalla uu yaraaday laysa ma ahanin bitahuuri kuwa markaa tahuura may ahan macnaha waa daahir laakiin waxba ma daahirinayaan waxa markaa masalada iyadana markaa ku yar dhow oo inoo iman doonto xagga dambe inoogu iman doonta marka uu markaa isaaratu najaasa ka hadlayo oo tan markaa kuma agdhow wamaau maqsuulin lahu xukmu lmaxal id laa tagayura bihi xinan fasal biyaha markaa nijaaso lagu maydho ee masalan ay biyihii ka soo baxaanay markaa biyihi wax lagu maydhay ay tashdigaa ay ku jiraan eeay maradii ka soo baxaan ma daahiroobin mise may daahiroobin way inoo iman doonaan isaalatu nijaasa aakhirkeeda ayay inoogu iman doontaa laakiin halkanaad mooddaa inay markaa munaasab isku yihiin markaa waxay odhanayaan biyaha lagu maydhay wax waxay leeyihiinun maxalka iyo shaygaa la maydhaya bay la xugun yihiin haddaad masala iminka culamadaasoo kalead maydhaysaa waanay nijaasinaysin waxa weliba shardiga shaaficiyadu saynu kutubtii horeba aynu ku soo tilmaannay biyuhu markay yar yihiin inay waalid noqdaanoo dusha lagaga shubo ee aan la dhex gelinin haddii la dhex geliyo waxay le way nijaasaynayaan dushaad kaga shubtay dabeetana waad ka maroojisay biyihii halkanay kuugu jiraan oo way ka socmeen waxaad eegaysaa hortuu shaygii cumaamadii ma daahiro nijaasadiima ka baxday mise kamay bixin hadday maradii daahirowday waxay leeyihiin biyuhuna waa daahir laakiin waxay yidhaahdeen biyihii waa inaanay isbeddelin oo nijaasadii aanay doorinin waa inaan wasankoodii iyo intii biyuhu ay ahaayeen marka laga jaray intay isku qoynayso maradu intay maradu isku qoynayso marka laga jaro waa inaanay intoodii ka kordhin masalan hadday galaan ahaayeen ama kiilo bay ahaayeen waxa dee maradu inbay isku qoynaysaa aan ka soo baxaynin haddii markaa la yidhahdo waxay isku qoynaysaa rubuc biyihii markay maradii ka soo baxaan waa inaanay kiilo rubuc la ka badanin shaygii wuu daahiroobay biyihii ismay beddelin kiilo rubuc lana kamay badanin markaa waxay leeyihiin waa daahir oo kale hadday laakiin intay weli ku dhex jiraan ama haddaanay meeshii daahiroobin ama hadday biyihii ayagoo kilooya soo baxeen waa nijaas bay leeyihin leanna waxay leeyihiin maradan inteedii way goosatee yacnii rubuc kiilo markaa wasakha oo intii buuxiyey ayaa markaa soo weydaartay markaa wuxu uhi wa kullu maa shay kastoo u sucmila loo isticmaalay fii tadhiiri fard faral daahirintii walxalqalla weliba u yaraaday laysa bitahuuri kuwa markaa wax daahirinaya may ahaanin baabu najaasati najaasada baabkeedii weeye waataan idiin soo sheegay oo taraajimta fuqahadu markay ka hadlayaan ama culimmada musalifiintu way kala hooseeyaan kitaabkaa ugu sarreeya marka kitaab dahaaroo dhan baa soo wada hoosgelaysaa waxa la wixii dahaarada furuucdeeda ay lahayd waxay noqonayaan baab iyo fasal iyo farac iyo masaa'il saasay u noqonayaan iminka inta laydhaha baabunajaa baabudahaarati inta laydhaha kitaabunajaasati lama odhan karo leannu kitaabka markaa macno badan oo ka sarreeya baabkuna wuu ka hoosay baabkuna asalkiisu dee waa furjowun guda inta laga baxo dabad lagu tago ama dabad laga soo galo guda lagu soo galo si albaabkaasoo kale laakiin hadda dee waa jumlo markaa axkaamta iyo arrimaha laga hadlaya oo isaguna koobsanaya fasallo iyo furuuc iyo masaa'il iyo khaatimaad iyo tatmimaad buu koobsanayaa najaasadu markaa xukunka sharciga waa la yidhahda tahaarada ka soo hor jeeda caynta nijaasadaana waa la yidhaahdaa waxaana yidhahdaan kullu mustakdarin yamnacu sixata asalaati xaysu lam rakis waa shay kasta oo la qurhumaysto oo salaadda ansixitaankeeda diidaya shaygii la qurhumaysanaya salaadda ansixiddeeda diidaynin ayaa markaasi candhuuftii iyo xaakadii bay ka saarayaan meesha waa inuu mustaqdar yahay waa inuu salaadda mancinaya diidmadeeda dee qolana waa kuwii tacriifkii dheeraa markaa ku tacriifinayey kullu caynin xaruma tanaawuluhu cala lidlaaqi fii xaalati alikhtiyaari maca suhuulati timiisiha laa lixurmatiha walaa liistiqdaariha walaa lidarariha fii badanin aw caqlin waa tacriifkii dheeraa qaasimiga ayaynu markaa ku soo marna waa cayn kastoo in la cunaa ay xaaraamowday cala lidlaaqi xaalat alikhtiyaar la quuto iyadoo la sooci karayo xurmana aan markaa ay leedahay u xaaraan noqonin istiqdaarna aan u xaaraan noqonin darar ay jir ama caqli dhibaysana aan u xaaraantiloonin taas ayaa markaa nijaas la yidhaahdaa caddigeedii iyo tirinteediiy waxay tahayna waa deriskeena dambe wallahu aclam markaynagu joogo